reerkaa toos loo abbaaraya islaamkii iyo odagii sida laba bisadood baa lasoo laalaadinaya dhab meeshaa la keenaya ilmaa magacaa baad ku dhifatay maya hadda ma ahan bil ka hor waa yaro caraada ma jirto caruurta basis basis baa lagu guranayaa khalaas waa lala tegey meeshaas ma waxa noololaa ka jirta markaa waxa noolol kama jirto anigu inta halkaa joogay shaqooyin badan oon helay waa iska daayey waayo waxaan meeshan joogitaankeeda ayaana dembi ah si ilaahay iigu dembi dhaafo ilaahay waxaan beeca iyo ballan kula galay ubadkaas intaan badbaadin kara inaan badbaadiyo waan iska daayay shaqooyin kale iyagaan ku dhex jiraa toddobanna wiigo idil caruurtaas habeen iyo maalin masjidka aan ku hayo madrasad aan ku hayo xaafadahaan ugu tago way saamaysa carruurtii waxyaabaha la kulma waxaa ka mid a tusaalahan idiin sheegayo gabadhaa kuma koobna boqolaal kumanaan lamida ayaa jira laakiin waa tusaale oo inan yaroo markaa af labayo toban jir ahayd ayaan waxay soo gaadhay suuradda waa shamsi wa duxaaha waxaan kuraadar ka soo baxa markaa waxa ay tidhi waa shamsi wa duqaaqa maxaa tihi waa shamsi wa duqaaqa adeer waa shamsi wa duqaaqa maaha washamsi wa duxaaha hal mar ayay qaraxday xanaaq i said it why you making it big deal waan waan akhriyey maxaad wax weyn uga dhigaysaa waxaan qur-aanar waa wax weyn waa qur-aanka ilaahay weeyaan si fiican waana akhrisaa horta maanta sheekaa baan kuu hayaa oo sheekada ay tahay maxay tahay ma og tahay anigu horta muslim inaama ahayn I'm not a muslim ani muslimi oo adi muslim tiid haa yaa hooyaday aabay waa muslim laakiin anigu muslimi markaas maxaa dhacay dabeedna waxay tidhi waddankan ma og tahay markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad xor tahay you are free when you are at eighteen markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad free tahay markaad siddeed iyo toban sano markaan gaadho ayaan diintan qaadan lahaa ka fakaraya laakiin hadda agnostic baan ahay mulxid bilaa diin waxba ma haysto waxba ma haysto ha maxaa laga yaabaa marka inaad diintee qaadato haddaad diin qaadanayso waxaa tiri islam is so complicated diin islaamku waa diin adag subaxdii kac wajigaaga maydmaydh wtpoint maxaa u samaynaysaa hurdadeedii macaanid maxaa uga kacaya soddon maalmood maxaan oo gaajoonaya soonkay sheegaysaa maxaan u samaynaya waxaas haddii aan maybe i will stay without a faith diin la-aan caqiida la-aan inaan iska noolaadaan dhici kartaba haddaan wax qaatana maybe i will be a christian waxaan noqon doonaa christaan maxaa dhahay waa easy waa diin iska fudud waa waa iska sheeganaysaa laakiin waajibaad ma laha diinta kristanku wax waajibaada ma lahan laakiin tan xijaab qaado salaatiko soon wasdiis waxaana waxaana idin marka waxa weeyaan ubadkii soomaaliyeed meeshaa joogay waa sidaas maalintan anigu quustay waxay ahayd labadii kun iyo sagaalka qisadii iigu naxdinta badnayd maalintaa waa maalintan go-aanka ku gaaray carruurtayda inaanan meeshaa geyn ilaahina waa i waafajiyey ilahi rab alcaalamiin maalintaas sababta aan ayaan idiin sheegayaa waxaa dhacday waxaa lai soo ururiyey hablaha magaalada degan ee soomaalida ah oo teenagerska dhalinyarada ah waxaa la xidhaa iskuulaadka iyo jaamacadaha bisha sebtembar waxaa la yidhi sheekh axmed adaa luqadoodana fahmayo ku wanaagsan waan kuu soo ururinaynaa min fadlik bal tawjiihaad islaami ah saddexda wiig ee ay xiran yihiin iskuulaadka noo sii waa yahay saddex wiig ayaan juhdi xoog badan galay muxaadaraad aad u midba midda kale ka wanaagsan tahay baan u diyaariyey waan dhammaynay maalinta dambe laba sheekh oo kale oo waadiinta ka mid a ii yimid waa maalintii gebagabada waxaan ku waray su-aal maxaa qabtaan hablahaas ilaa waa tiradooda siddeed iyo labaatan meelaha ilaa soddon ku dhowaad inan baa gacanta taagtay inantii markaa waxay tiri maalmahan waxaad noo sheegaysay wax aad u qurux badan oo fiican buu ahaa but for me im completely confused laakiin anigu gebi ahaanba waan dawaqsanahay and i don't know which religion to follow mana garanay diin aan raaco diin aan raaco ma garanayo waan dawaqsanahay diinna ma haysto mana aaminsani maanta masaas baa haa hablihii kalaa hal mar wada dhawaaqay yes we are in the same boat nacam naxnu fii safiinati waaxida dayn baan wada saarannahay inantaasaan la midnahay wax alla waxaan rumaysannahay male waa hablihii anigu aan ku taamayey gaalada ha soo islaamiyaan u adeegso bal gaalada inay wax ka bedelaanoy maadaama qur-aankan ay in badan xifdisan yihiin axaadiistii wax ka yaqaanaan siiradii yaqaanaan gaalaha soo jiidaan hablaha soomaaliyeed ee luunsanna ha soo qabtaan iyagii baaba taagan waxba ma aaminsanin oo maxaa dhacay marka waxay tihi sababtu waxa weeyaan iskuulku wuxuuna geeyey hinduus temble meesha hinduuga ay wax ku caabudaan looda iyo asnaamta inay looday caabudaan iyo asnaam waana ayaana la geeyey waxaana la geeyey kaniisadaha kiristaanku leeyahay waxaana la geeyey jewish synagogue macbadka yuhuudda waxaana la geeyey kiniisadda qowmuluudka walciyaadu billah waxaana kuwaana kaniisad beley waxaana la geeyey kiniisadda devil washington kuwa shaydaanka caabuda kiniisadoodaana la geeyey masaajidkan waana la geeyey waxaasoo diime ah saan ku garanayna midda saxsan annagu waan wareernay waan dooqsannahay wax alla waxaan aaminsannahayna ma jirto xijaabkan iyo qur'aankan aan baranayna waxaan u baranay hooyo iyo aabbo laakiin wax aan doonaynana ma aha waxaan rabnana ma aha waxaan rumaysanahayna ma aha dadaalkaygii markaa muxuu noqday hal bacaa lagu lisay soo maha marka meesha haddaan boqol hablood qorno oon meel ku aan waxbarasho u bilowno annagu waxaan kaga xisaabtannaa laba ilaa saddex inaan ka helo toddoba iyo sagaashanka kale waxba kuu noqon maayaan maalin maalmaha ka mida magaalada yidhahda bermingham caasimada labaada ingiriiska ayaan macallin magaalada degan oo dad badan qur-aanka baray baan israacnay waxaa naga hor yimid hablo soomaaliyeed oo wada qaawan nigisyo nigisyo gashan iyo kashali oo xudunta fargal ka laalaadiyey oo dibnaha duray oo hilib dalqaha biro ka laalaadiyey oo indhaha iyo sumayaasha biro ka laalaadiyey oo garbaha taatuu waxa la yidhaahdo washmi ay wax ku garaacay mid waxaa ugu sawiran daayeer mid waxaa ugu sawiran jiriqaa mid waxaa ugu sawiran dabaqaloo mid waxaa ugu sawiran nas dhabarka iyo meelwalba wax ku sawirtay markaan meesha marayno ayay macallinkii bay wada salaamayaan asalaamu calaykum masha asalaamu calaykum war waa maxay macallin naagaha wada sida ee ku salaamaya waa ardaydaydii waa ardaydaydii waa wada xaafid qur'aan waa ardaydaydii weeyaan qaarkood ma hadli karayaan assalaamu calaykum hilib dalqaha ilaa carabka bir baa ka laalaada indhaha biraa ka laalaada dushooda dhagaha biraa ka laalaada xudunta dahab iyo wuxuu yahay waxbaa ka laalaada fargal waxaanu idil waa maxay waa ardaydeydii iminka wuxuu hi haddaynu halkaa istaagnoon aayado qur-aana soo qabanno way shubayaan qaarkood quraanada khamrigay sitaan way saqraansan yihiin waxaa ka soo kamkamaya jirkooda dragis iyo xashiishad iyo shiishad iyo sigaar iyo qarmuuno idil habeenkii magaalada london haddaad dhex marto south howl meel la yidhahdo south howl iyo tottenham tottenham dhaynog aad bay u taqaanaa waa koox meelada kubadda ciyaar tottenham haddaad habeenkii dhex marto koob iyo tobanka aad soo baxdo hablo soomaaliyeed lixlix u socda lixlix oo wada dhacdhacay sakhraansan mid walba quraano sidato lama qarsanayo ma dhulkay ka soo baxay soo dad ma dhalin hooyo aabbaa dhalay natiijadii maxaa waxaas keenay iskuulkan lagu dhigayo ilaah ma jiro iyo waxan fusuqan iyo qurunkan iyo waxa weeyaan islaam ayaa maalin iiti waxaa ku tiri magaalada london ayaan ka soo guuray anigu waxaan deganahay magaalo yihahda luton oo wax yar u jirta london marka waxaa ku tiri waxaan doonayaa caruur ta inaa qur-aan aada iigu dhigto waanu tegey waa yahay anaga dacwa meeshu u joognaa waanu tegey laba maalmood baan siiyey wax u bilaabay maalintii aan tegey mid yar ayaa tiri macalin waxaan doonaya wax kuu sheego anigayba dacwa iga gudinaysaa haye maxaad ii sheegaysa waxaa ku tiri do you understand there is no hellfire it's fake ma fahmaysaa macalin wax naar la yidhaahda inaana jirin naar ma jirto waa been and no one created the universe adduunkana cid abuurtay ma jiro waayo iskuulka wax loogu soo dhigay waxa la idhaahdo big bang theory adduunkani ma jirin waxuunbaa bug meel cidlaa ka soo yuri geedahana iska samaysmay dhirtana iska timid webigan baa iska yimid yaxaas baa ka soo dhex mooday baddanaa timid kalluun baa ka soo dhex mooday bini aadan iska soconaya oo laafyoonaya la arkay adduunkan cidima samaynba saa iska yimid it just popped out of somewhere meel unba ka yimid cidna cid samaysay oo ma jirto marka waxa weeyaan kadib masaas ahaa waxaan moodayay baan ku dhahay muslimatankaasay tiri haa hooyaday aabe waa muslim laakiin anigu dhayda waan u malaynaya inaan ahay laakiin soo sax sax ma aha sax ma aha ku oray kadib su-aal kale ayay weydiisay oo anigii anfacday waxay tiri waxaan ku weydiinayaa haddii if religion is so significant hadday diintu muhiim tahay culummada saynisku maxay diin u raaci waayeen ma saasa ahaa haye sug moobaylkaygu baa soo saaray boqolaal culummada adduunka ugu waaweyn oo saynisyahanada ah oo ashahaadanaya ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana rasuul ayaa ii soo baxday mid baan u shiday ingilish wanaagsan ku hadlaya waxa uu yihi shan iyo labaatan sannadood agnostic mulxid baan ahaa waayo diinta khristanka iyo bibalkii aan aaminsanaa waa isku dhaceen laakiin qur-aanka markaan akhriyey waxay caddaatay qur-aanku inuu adduunka maanta dadka aqoonta le jooga uu malaayiin sana ka horeeyo oo qur-aanka cilmiga ku jira jiilba jiil inuu uga taga mooyaane maanta aan la wada lama bixi karin cilmiga ku jira dabadeedna waan islaamay iminkana shahaadadii baan ku celnaya meeshii buu ku ashahaatay markaasaawa kale kuwa kale makuu shidaa maymay kana igu firan adiguna adeer maxaad leedahay laa ilaaha ila allah maxamad rasulla meeshii bay tii reed ku muslimtay marka waxaa isweydiin leh gabadhaasi waxay heshay macallin luqadeedii garanaya oo waxaana garan kara imisa iyada la mida oo maanta macallin haysan waxyaabaha la yaab kalena waxaa ka mid ahaa hooyadood markay ay ii yeedhay waxaa igu tiri salaada ii bar sida salaada loo tukado marka islaantaas iyo carruurtaas miyay wada socdaan ma wada socdaan iyadu wax leedahay salaad ii bar iyaguna waxay taagan yihiin naari ma jirto adduunkana wuu iska yimid oo cidimo aanay samayn wax sameey ma jiraan waxaan ku wiri iminka haddaan ku idhaahdo adeer meeshan ayaan iska fadhiyaa digaag shiilan iyo sharaab iyo jibis iyo alaaba ii soo dhacay nagtaan ka geliyey ka waran oo you are insane waad waalanta maad waad waalanta maxaa dhacay dee waa in lasoo sameeyaa oo digaagga lasoo shiilaa oo jibiska lasoo diyaariyaa oo sharaabkii lasoo keenaa ma saas ahaa may sharaabkan iyo digaaggan iyo waxaanay iyagaa me isa soo diyaariyey it doesn't make any sense wax macnaa ma samaysayso waad waalan tahay wax macnaa ma samaynayso iyagaa isa sameeyey may ma samayn macno ma samayso way iska imaadeen may saa maaha maxaa run ah they must have been made waa in la sameeyey waa inay cidi samaysay waxaan ku uri digaag yar iyo sharaabkaa yar iyo jibiskaas baa diidan tahay qoraxdan iyo dayaxan iyo webiyadan iyo badahan maxay kula tahay nigaa isa sameeyey may miyay iska yimaadeen may maxaa saxa waa inay cid samaysay haddaba cidda samaysay waxaa lahahdaa allah marka waxa weeye ilmahaasi waa ilmo saa loo baabi'iyey waxyaabaha laba qisoo maxdin badan nin macallinoo ingiriiska degan ayaa inan uu macallin u yahay waxay gaadhay suuratulkaaf qur-aanka kala barhkiisii ayay gaadhay maalintii dambe wuxuu maqlay xan ah inantaasi inay tahay mulxid ilaahay aanay rumaysnayn waa inan salaada duxada way tukataa markaad aragtay waa cadaynaysaa jilbaab bay ku taagan tahay wejigeedu waa nuuraya ma dhici karto wirtan inay mulxid tahay ma dhici karto markii hadalkii ku soo noqnoqday ayuu u yeeray adeer wasgoga maxaa jira kaas maxaad maqashay waxbaan maqlay adiga kugu saabsan ma waxaad maqashay inaan ahay agnostic mulxid inaan ahay ha waa run bay ta waan ahay waan ahay oo qur-aankan shan iyo tobanka jis xarafkan even one word of it i don't believe one word of it hal eray xaraf ka mida ma rumaysni qur-aankan shan iyo tobanka oo maxaa salaadan faraha badan leh iyo sunnayaashan iyo qur-aankan iyo that is what my dad and my mom want hooyaday iyo aabbahay siday doonayeen ma saas just to make them happy inaa ayaga ka farxiyo baan doonaya laakiin waxaan waxaan anigu rumaysnahay ma aha macallinkaa wuxuu kaloo la kulmay arday wiil qur-aanka dhameeyey sidii oo kale waxaan u maqlay inaan waxba rumaysnayn ma kii yaraaba u yeeray adeer waxaan la sheegay waa maxay kaasi khamiis yaroo cad ma dhigo khamiis caddaa la idhaha khamiis cad buu sitaa cadayarna waa sitaa cadar buu marsanayaa maanta dhan waa tukanayaa qur-aanka ii oran maayo wax ka cod macaanna male tajwiidka soo hay wadayaabaysa adeer waxaan aan maqlay maxay tahay maxaad maqashay inaan agnostic ahayo ha that is true waa run oo qur-aankani waxaan ma rumaysni i don't believe it ma rumaysni waayo maxaa dhacay hooyaday aabbahay baa doonaysaa anu ma doonay laakiin markaan siddeed iyo toban gaaro oon hooyaday aabbahay ka madax bannaanaado at that time i will show my face markaas ayaan wejigayga runta ah la soo bixi doona marka waxawa meeshii waxaasi waa tusaalayaasha waxaa la mida kumanaan baa lamida la mid ah nin aanu saaxiibo nahay oo carruurtiisu masaajidka aanay ka bixin ayaan ku wuri yaa saa wallaahi maasha allah adiga carruurtaadu masaajidkay joogaan waa maasha allah way ducaysan yihiin iska aamus bur iska aamus habeenkii markaan guriga isugu tagno waxaan u doodnaa buu yidhi gaal iyo muslim gaal iyo muslim baan u doodnaa maanta dhan masaajid bay joogaan weliba sheekh lidhaha abu suhayb oo muxadisa ayaa casharro ka akhristaan guriga markaan tagno waxay leeyihiin buu yidhi stupid baa tahay waxba kama jira waxaa sheegaysa wuxuu ninkii shaacirka ahaa tarju najaata walam taslik masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi waxaad rajaynaysaa buu yidhi inaad badbaado waddadeediina maad marin doontu meel engegan kuma socoto meeshaas aabbaha iyo hooyadu si kastay u dadaalaan macallin kastaoo ku dadaala ilaahay miduu u naxariista adu maanta magaalada aan degganahay waxaa deggan ugu yaraan dhowr boqol oo dhayroo soomaaliyeed wax aan maanta aan ku kalsoonahay magaaladuna diin ahaan ku og tahay saddex wiil baa ka jira saddex wiil saddex wiil oo inay diintu dhab ka tahay la ogyahay inta kale waayu ku oranayaanba adeer islaamka ka waran fifty fifty fifty fifty waa maxay konton konton kontonna waa kontonna waa saas war meesha dhibaato weyn baa ka taagan waxaan tegi jiray xabsiyada kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ayaa xidhan waxaan tegi jiray inaan dhalinyarada soo yaro tawciyano soo wacdino kumanaan kun baa xidhan marka meesha dhibaatadaas weyn baa taalla carruurta waa laga qaataa soomaalida carruurtayadii waa laga dhargay gaalaa guratay norway meesha la yidhahdaa ugu daraato aroor walba waa weerar guri soomaaliyeed bay weerar ku yihiin carruurtii soomaalida waa la wada gurtay norway swidhanna waa ku dhowdahay ingiriiskuna iminka xoog buu carruurta u qaataa tiradooda hadda ingiriiska ma hayo laakiin carruur kumanaan kun ah waxaan garanayaa hooyo ilmaheedii laga qaatay iyadoo uur leh maalintay foolanaysayna kii ay foolatay saada usoo dhacay laga qaatay meesha loo doonta loo raacayo doomaha loo fuulayo ay hablaha hargeysa leeyihiin afrikiya rafaadkeeda hayguu riixin raaxa yurub ay taallaaye inag waa meesha meesha wax yaalla ma laha wax yaalla ma laha ma yaraate meeshan nimcaad haysataan laakiin meeshaas khasaarahaas ayaa yaalla marna waxaa bilaaban doonta in wiilku gurigooda yimaado uu ku yidhaahdo aabba iyo hooyo waxaan guursanayaa inaan master john baan guursanaya ama waa lay guursanaya inuu yidhaahdo waayo marka khaliisnimadii iyo dulligii looga dhigo wax fiicanoo iskuulka loogu soo dhigo inuu sameeyo maxaa u diidaya